barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kawdiyo badhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonaa haashe ibraahin aadin iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud sharwax
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan siday isu caawin jireen soomaalidii hore xilliyada adag soomaalida hadda waad aragtay oo ayaamahan dambe gacmo hoorsiga in ugu badan oo hay-ad hiblahana caawisay waxaasaan ugu badan laakiin soomaalidii hore sidaa ma ahayn waxaa jiri jiray dadku markii ay dhibaato soo wajahdo si gobonnimo ah in la isu caawiyo oo waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo hebel bahgooyo ama xoolagooyo wax la yidhahdaa jiri jiray dabcan sidoo kale intaan barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida guddiga doorashooyinka dalka malaawi ee loo soo gaabiyay m e c ayaa sheegaya in ay horay ugu sii soconayaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada madaxweynenimada ee dhacaysa bisha juulaay inkastoo ay dowladdu amartay in la hakiyo xanuunka coronavirus dartiis malaawi ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga helay sideed kays oo la xaqiijiyay oo fayraska ah iyo hal dhimasho ah saraakiisha caafimaadka ayaa waxay ka walwalayaan in dadka oo loo abaabulo diiwaangelinta islamarkaana ay codeeyaan ay si fudud u faafin karaan fayraska laakiin m e c ayaa waxay sheegaysaa inay iyadu tahay tan keliya ee awoodda u leh inay joojiso howlaha doorashooyinka m e c ayaa sheegaysa in uusan jirin qorshe lagu joojinayo diiwaangelinta codbixiyaasha ee ku saabsan walwalka coronavirus afhayeenka guddiga ayaa arbacadii waxa uu sheegay inay jiraan tallaabooyin ku filan oo looga hortegayo caabaqyada ee xarumaha diiwaangelinta mas-uuliyiinta magaalooyinka gobolka californiya ee waddanka maraykanka ayaa weli la hirdamaya sida ay u gacan siin lahaayeen in ka badan boqol kun oo qof oo darbajiif ah xilligan lagu jiro la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida ku faafay waxaanay mas-uuliyiintu waajahayaan caqabada la xidhiidha sidii dadkaasi ay ula tacaalayaan gaar ahaan xaaladooda oo soo taagnayd ka hor intaana xanuunkani dunida ka dilaacin iyadoo xaalada dadkaasi darbajiifkaana sii kordhiyay islamarkaana u sara u qaaday waxaana la tilmaamayaa in haddii dadkaasi intaasi la-eg hal meel la isugu geeyay ay leedahay halista in xanuunka uu ku dhex faafo halka haddii jidadka ay sii joogaan ay kooban tahay adeega nadaafadeed ay helayaan taasina iyaduna ay soo dadejin karto fiditaanka xanuunkan
afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waana ah barnaamijka dhallinyarada maanta haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaheenna laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna aqoon-yahaan maxamed cabdiqaadir daawud istaansa kale xilliga dhibaatooyinku ay jiraan sida ay isu caawin jireen soomaalida oo markii hore ahayd dad reer guraaya maxamed cabdiqaadir daawud istaansa ayaa barnaamijkaa ku falanqayn doona muhiimadda ay lahayd inay dadku isku tiirsanaadaan xilliyada adag cabdikariim walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo howlwadeennada v o a waa idinka mahad celinayaa wakhtiga aad siiseen waanad ku mahadsantihiin barnaamijkan aan ku dhowaa bal guud ahaan dhaqanka soomaalida iyo sidii ugu weynaa xilliyada adag iyo xilliga barwaaqada iyo siday isu garab istaagi jireen waayii hore dib u celinaya iyo wixii aad ka soo gaadhay cabdikariino walaal ummadda soomaaliyeed marka koowaad waa ummad muslimiin ah diinta islaamkuna waxay qabtaa in la iscaawiyo sideedaba sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed dhaqan bay leedahay dhaqankeedana waxaa ka mid ahaa in wax la istiro in la isgarab qabto tusaale ahaan xilliyo adag oo waxaa lasoo mari jiray adduunka hadda maanta musiibooyinka dhacayaan ilaahay hanaga shartiro kuwa lamida ay dhaceen soomaalida hadda waad aragtay oo ayaamahan dambe gacmo hoorsiga in ugu badan oo hay-ad hiblahana caawisay waxaasan ugu badan laakiin soomaalidii hore sidaa ma ahayn waxaa jiri jiray dadku markii ay dhibaato soo wajahdo si gobonnimo ah in la isu caawiyo oo la isku dhex noolaado oo waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo hebel bahgooyo ama xoologooyo wax la yidhahdaa jiri jiray tusaale ahaan ninka hadduu cayroobo oo xoolihii ka dhammaadaan xoolaha dhaafaan oo kale hanti baa la siin jiray oo dadku waxay isu xiriirin jireen xigto iyo xigaalaba marka xigtada iyo xigaalaba markii la isku xiriirin jiray dadka aad iyo aad bay isu caawin jireen tusaale ahaan hadda waxaad aragtay markaynu magaalownay haddaad maanta cabdikariin oo halkan ka safarto oo doonaysa magaalada inuugu dhow inaad tagto waa inaad jeebkaada ku xisaabtantaa hoteelka aad degi lahayd transbortkaagii waxaagii oo dhan laakiin waaga hore ninka soomaaliga ah intuu maxaa la dhihi jiray ka safra galbeed ayuu bariga tegi jiray intuu koonfur ka safra ayuu waqooyi tegi jiray marka wuxuu isku haleyn jirayna waxay ahayd gobonimada ummadda soomaaliyeed martisoorka in qofka martida adee lasoo dhaweeyo xilliga adagoo kale qofka in loo gurmado oo waxaa jiri jira wax la yidhaha kaalo kaalada waxaa ka mid ah xilliyada qofka uu dhibaatada ku timaado in la garab istaago hanti la siiyo hadduu guursanayo oo kale sidoo kale waa la garab qaban jiray waxyaabaha sida weyn looga hadli jiray waxay ahayd sida adigu hadda aad ka hadashay isku tiirsanaanta oo dadkii hore ee soomaaliyeed waxay ka soo bilaabeen qoys qoys la derisa ama ood wadaaga cishinka iyo xoolaha bal ka waran markay halkaa kasoo bilaabantay oo kale oo ay wax kasta wada qaybsan jireen hadday tahay maalka xoolaha xoolaha irmaan gaadiid celiska bal nooga war anigu intaan arkayay ummadaha adduunka joogo siday soomaalida isku caawiso waxaan arkay horta hal qolo oo aada isu caawiyo oo qola dhiinka la yidhaahdo oo koonfurta suudaan dega aad iyo aad bay isu caawiyaan marka innaga waxaa jiri jiray tusaale ahaan ninka haddii uu gaadiid lahayn in gaadiid celis la siiyo owr uu ku guuriyo xoolo uu maaragtay uu kaga guura jabada uu degay meel kale uga wareegay in la siiyo haddii uu geela maxaa la dhihi jiray uu haysanin geel irmaan aho markaa dhalaya oo kale ama dhalay oo uu ka faa'iidaysto waxaa la siin jiray geel u maalo oo caanaha ka cabo oo caanaha ka dhammo oo marka hadhowne markii loo baahday asaga uu ku meel gaaro ee wakhtigeeda la gaaro uu cidda lahayd u celiyo marka taariikhda soomaaliya haddaad dib u raacdo iskaalmayntu sideedaba waxay ahayd qayb ka mid ah nolosha bulshada soomaaliyeed oo gobonnimada ah oonu dee kaga duwannahay muxuu ahaa shucuub kaloo fara badan oo adduunka ku nool welina waxaad moodaa inay aada u sii jirto inkastoo dee isbeddelka nolosha uu door weyn ku yeeshay oo dadkii way magaaloobeen waxaa laga yaabaa nolosha waaga hore dee haddii lagu noolaa ninka geel iyo dhaqashadiisa iyo miiga iyo nolosha miiga ayaa lagu noolaa tusaale ahaan waxaa jiri jiray dadku qaxar badan baa jiray oo oomano fara badan iyo biyo la-aan fara badan baa jirtay tusaale ahaan waxaa laga yaabaa gabadha soomaalida ah inay maanta intay halkan awr ka dhaamiso ay dee laba maalmood sii socoto laba maalmood oo kalena ay soo socoto biyaha yara ee keentee laga yaabo afarta haamood ertiga saaran inay ku jiraan ayay dadkaasoo dhan dariska ah beeshaasoo dhan bay yaa ku tashan jiray oo dee ma jiri jirin qofka inuu qado ama uu ku haraado dad kala dhex waxaa jira arrin soomaaliya ma hadal halhays ama mahmaa laakiin halhays noqday oo yidhaahda geela reer hebel geela daba yaallaanu sii dabaalnaalna oo macnaheeda ay tahay ninka xoolaha badan haysto nin baa ku dul noolaa midka xoolo yarowga ahe dee xoolihiisa laga yaaba inuu toban halaad haysto kaa tobanka halaad haystane midka aan waxba haysanin baa kusii dul noolaa waxyaabaha sida weyn loo loo qadarin jiray waxaa ka mid ahayd socotada bugtada ooshaasi ama degmada ku taalla oo ay dadku qadarin jireen waayahay iska wareysan jireen caafimaad qabkooda nabadgelyadooda mararka qaarkood markay isugu yimaadaan goobaha dee xooluhu ka cabaan ama kaamamkaoo kale ninkay arki waayaan way iska wareysan jireen bal ka warran arrimahaas oo kale cabdikariinow dadka soomaalida bulshada somaliyed daad fiiriso dadku aad bay isu yaqiineen oo dadku iswaraysan jireen iswaraysigaana wuxuu keeni jiray in bugtada iyo xalay maxaad ku barideen war nolosha ka warama sidee tihiin ee dadku si dhab ahe xogta marka qofka xanuunsanayo kan soogalootiga ah midka socdaalka ah midka sahanka ah xataa laga yaaba geela markuu dareero oo kale uu daaqayo marna waa loo saqaafeeyayo sahanka wade waa mid dheer oo laga yaaba ninka inuu muddo dheer uu maqnaada ama habeenaba uu soo dhaxa si uu u raadiya meel daaq iyo doog iyo biyaba leh saqaafahuna hataa u dhawaayo ninka geela saaka markuu dareeriya geela kale ee halkaas agtiisa daaqaya markuu u tago waraysan jiray oo waa la iska warhayo waa la isyaqiinay taana waxay keenaysay iskaashiga iyo isdhexgalka iyo iska warhaynta in col iyo cadaawoba laga gaashaanto in marka la is ogaado haddii ay nabad jirto waad ogtahay maanta waxaa jira warbaahin fara badan oo social mediah iyo warbaahintan hadda aan ka hadlayno oo kale oo dee xogihii lalinayaa jiro waagaa ma jirin laakiin qof walba qof qof kaluu waraysan jiray wuu ka warqaadan jiray warqaadashada marka waxay keeni jirtay kan buko in la ogaado tusaaleahaan haddii qof uu buko xanuunna waxaa jiri jiray soomaalida tusaale ahaan xanuunkan la yidhaahdo qaaxada oo kale ama tbda oo kale waayo hore daawo ma lahayn qof marka waa la karantiili jiray oo karantiilkaana wuxuu keeni jiray hataa dadku inay ogaadaan reer hebel qof xanuunsan ma jooga marka dadka qofka buka midka guursaday midka maqan midka caawa soo yimid xaafadda ama reerka usoo hoyday dhammaan way isgaran jireen oo waa la is ogaa taana waxay keenaysay in la isu urfiyo hataa ninkii martidiisa habeen martigelin waayo waxaa la oran jiray waa lagu ceebeyn jiray oo waxaa laga maqli jira waxaa laga yaabaa inuu joogo laascaanood oo kale haddii uu joogo ilaa iyo xamaroo kale warkaa gaari jiray sidee bay marka dhibaatooyin ku dhacaan oo kale abaaraha oo kale sidee bay uga gaashaaman jireen qaabka dadka hore soomaaliyeed guud ahaan deegaanada soomaalida degaan maxay samayn jireen marka dhibaatooyin kusoo wajahaan oo kale intaynan casrigan hadda aynan u gelin horta cabdikariinow waxaa aad iyo aad u wanaagsan markastoo aynu ka hadlayno nolosha soomaalida guud ahaan saddex bay u qaybsaneyd in badan oo adiga hadda laga yaabo dhowr qarni ah dad muxuu ahaa xoololey oo geelley oo geela ku tiirsan iyo dad beeraley ah oo beeraha haysto iyo dad loley ah ama nugulka dad waxa nugulka loo yaqaana xoolaha soomaalida nugul iyo naygag baa loo qaybin jiray geelu naygag buu ahaayo maaratay adkaysiga waxaa jiri jiray tusaaleahaan hadda meesha la yidhaahdo goboladan bay iyo bakool oo kale haddii aan tusaaleahaan usoo qaadano reer baydhaboodku waxay u badnaayeen dad beeraley ah bakaar wax la yirahda samaysan jiray oo raashinka dhulka lagu aasan jiray marka waxaa laga yaabaa ninkan beerta leh ee soomaaliga ah in uu raashiin afar sana hadday abaaro dhacaan uu ku talagalay inuu raashinkiisa kayd u ahaado uu cuni karay dadka geela geeleda iyagu way ka duwanaayeen oo geelu waxay ku xisaabtami jireen hadba meesha uu biyo ka heli kara maxaa yeelay ninka geela dhaqaaleeyo haddii uu biyo helo oo bil uu geela biyaha cabo bil kale ayuu maqnaan karay biyola-aan uu ahaan karaya marka waxyaabaha uu haysta xoolaha ah waxaa lagu dadaali jira marka ihtimaam badan la siin jiro oo nafaqa loo raadin jiray xoolaha si loogu noolaado wixii la heli karaya ama haddii aan usoo noqono dadka nugulka ee xoolaha lo-da oo kale ama idaha adhiga waxyaabaha dhaqdo iyagu dhibaataa badan baa soo wajihi jirtay oo dee waxaa laga yaabaa markay abaaraha imaadaan wixii haysan inay dhaafaan haddaba haddii xoolaha ay ka dhammaadaan marka maxay samayn jireen wey waxay samayn jireen dadka kale ee ehelka ah ee ama haysta geel ama wax adkaysi kale haysto ayay ku tiirsanaan jireen oo waxyaabo badanoo dee maanta dadku ay fahmeen waagi hore ma jirin laakiin waxaa jiray maanta waxa aad haysato waan kula lahaa anigu dadku danwadaag bay ahaayeen way si wanaagsan bay isku caawin jireen si wanaagsan bay isu kaalmeyn jireen taana gobonnimo ay ahayd laakiin maanta waxaad moodaa dadkii soomaaliyeed inta badan noloshan casriga baa nacayaana saamaysay markaa hantigoosad baynu noqonay oo qofka wax uu haysto waxaa laga yaabaa gurigayga aniga tusaale ahaan haddaan halkan degana adna aad daris ila tahay waxaa laga yaaba midkeenna caawi inuu cashalo-aan seexdo midka kalena uu dee cuntada daadinaya laakiin waagi hore ma jiri jirin lama samayn jirin sidaa ma ahayn
waxaa jira xiliyo qurux badan bay lahaan jireen hore waa inaga u sheegnay oo kale xilliga barwaaqada oo kale bal ka waran markay xilliga wanaagsan ku jiraan oo kale iyo markay xilliga adag ku jiraan intaba waxay ahayd ka warqabkoodu mid meel weyn ku yaala aad iyo aad cabdikariino waa runtaa markaad fiiriso barwaaqada oo kale haddaan fiirino beeluhu waxaa jira dhul dee ama lahaa dulun ama waxyaaba xoolaha looga baqay geel oo kale marka meelaha u wacan baa laysugu soo bixi jiray oo waa laisdhexgeli jiray oo waa la isla degi jiray tusaale ahaan waxaa jiray beel nin laga yaab haduu nin deegaanka ka durugsan meel ka durugsan u dhashay uu soo guuro reeraha u yimaado dee wuu wargelin jiro waa laga warhayn jiray oo dhulkan uu joogo waa la ogaan jira barwaaqada marka ay tahay ciyaaraha oo kale in la ciyaaro ciyaaro badan oo soomaaliyeed sida haddaynu fiirinaa dhaantada oo kale jaandheerta oo kale walasaqada oo kale haddaynu xagga koonfur yar aadno kabeebeyda iyo muxuu ahaa gabley shimberka iyo waxyaaba caynkaas kale eeganaya ciyaari jira xilliga barwaaqada marka inta xilliga barwaaqada soomaalida waxaa caan u ahaa inay isguursadaan tusaale aroosyada xilliga abaarta ma dhacaan oo duruufta nololeeda ku xeeran baa keenaysay ninkii inuu guursado ama wiilku guursado xilliga barwaaqada ay tahay marka xilliga barwaaqada ciyaaraha iyo shukaansiga iyo oo shukaansigu de hadda magaalada markaynu joogno shukaansi baynu yidhahnaa waagaa hore miyiga xodxodashaa la oran jiray
ma jiraan dadkii hore waxyaaba ay si weyn ugaga fiicnaayeen dadka hadda jooga oo la odhan karo tusaale u ahayd isku xidhnaanshaha iyo ogaalka iyo in la yska warhayo oo dhib iyo dheefba ay dadku wada qaybsamaan tusaale ahaan waxaa gobannimo ahayd qofka soomaaliga ah in aada loo martisooro in la soo dhoweeyo in la caawiyo in muxuu ahaa waxaa jiri jiray wax la yidhaha berimageydo oo kale hataa hadday colaad jiraan oo colaado ay dhacaan qofka yimaado ee xaafadda deegaanka yimaado lama dili jirin oo ma dhici jirin in badan waxaad maqashaa gabee badan oo soomaalida ay tiriyeen oo lagaga hadlaya geel la dhacay oo rag ka daba tegoo ergooday oo laga yaaba reerahaana inay col lahaayeen markuu isdhex socon jirin lama dili jirin ha bermageedaa jiri jirtay tusaale ahaan hadda waad aragtay gabdhihii baa la kufsanaya kufsiga ma badnayn ma jiri jirin aad buu u yaraa intaan anigu taariikhda dabagalkayga aan ku ogaaday waxaa jiri jirna iyadana in la dilo dumarka iyo culimada iyo ragga gabayaaga ah iyo muxuu ahaa ragga beelaha hogaa sida muxuu ahaa salaadiinta oo kale ragga dhaqan hogaanka dhaqanka oo kale waa laga xishoon jiray carruurta yaryar oo kale waa laga xishoon jiray hataa gabdhuhu waxay samayn jireen inta badan markay arkaan ragga soomaaliyada oo khaldamay way way ka qiiroon jireen de maanta waad aragtayoo waxa dhacay iyo xumaanta dhacaysi iyo dadka la dilaya la gubayay iyo gabdhaha yaryar ee ciyaalka ah dee shan sano jir afar sano jiree raggii soomaaliyed ay kufsanayaan waad aragtay cabdikariin oo musiibooyinka socday ka mid tahay marka waagi hore ma jiri jirin waxaasoo dhan aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood gabagabadiisii maxamed cabdiqaadir daawud istansa bal ka waran hadda dadka jooga isku xidhnaanta iyo ka hortaga dhibaatooyinka bal markaa dadkii hore aynu ka soo sheekaynay bal iga waran hadda maxaa kuu baxay cabdikariinow hadda hadaad aragto noloshu horta sideedaba isbedelba ku socdo isbedelkaa imaanayane bani aadanka laftiisana wuu saameynayaa hadda waxaad og tahay maanta dadkeena jooga ee nool soomaali badan baa miyiga kasoo guurtay in badan waa la magaaloobayaa waxaa laga yaabaaba sanadada soo socdo kontonka sane ee soo socoto inay yaraan doonto soomaali miyi joogto oo dee xoolaha dhaqanayso ku tiirsan hataa geeli baa reer magaaloobayo waad aragtay oo suuqa dhexmarayo barqamaal baa laleeyahay noloshii way isbadashay oo waad arkaysaa taa marka waxay keenaysaa adduunkana waynu ku xiranay oo waxaan la yidhaahdaa globalizationka ama cawlamada waynu soo gaartay dee maanta ingiriiska waxaa ka dhacay waan ognahay intaasoo qof baa coronavirus u dhimatay baan leenahay haddaynu fiirino isbedelka qayb baan ka nahay dadkii noloshii horena way isbadashay hafikirkina wuu isbedelay habdhaqankina wuu isbedelay waxaa laga yaabaa markaad aragto waagi hore bakhaylnimada ceeb bay ahayd hadda waa waaba laisku amaana ninkan waxaa laleeyahy wixiisuu tashiilanaya waa nin waa nin muxuu ahaa wixiisa dhaqaalaysanaya taa waxay keenaysaa marka maanta waxaa jira markaynu la muqaaranayn ama la barbar dhigno noloshii sidima wax badanoo la isku ceebin jiray waa hore ceeb ahabaa maanta caadi noqday waxyaabaad bulshada kula talinayso iyo iscaawinta dadka dhibaatooyinku ay ku dhaceen oo kale dadka xanuunsanaya dadka ehelkooda soo caawin jiray oo kale inagoo barnaamijkeena dhaqanka soo xidhanayna maxay tahay cabdikariin oo walaal waa su-aal aada iyo aada wanaagsan haddaynu fiirin xanuunkan maanta coronavirus waxaa laga yaabaa musiibada adduunka ugu badan ee qarnigan aynu ku jirna dhacday buu noqday dad badan baa u dhimanayo ilaahayna ma soo gaarsiiyo subxaana wa tacala waxaan ka baryana inuu ilahay naga wareejiyo mar koowaad haddiise ay dhacday inuuna soo gaaro waynuna isku tashanaa adduunkii hadda wuu sii kala xirxirmaya waxaa laga yaabaa hataa isu socodka adduunka gaadiidkii wax dhan way istaageen haddii la yiraahda marka haddana ay cunooyinkii kor u kacaan u qaali noqdo wax walbo dadka waxaa laga yaaba inay rafaadaan marka labaad inaynu isku tashanno oynu iscaawino oynu iska warhayno aynu qaadano dad muslimiin baynu nahay muxuu ahaa qadartan inaan aamino aynan ka boodin aadna inaan isaga warhayno oo keen aan waxba haysanin kan caawa muxuu ahaa casho haysto ka kale inuu gargaaro oonu isgargaarno oo isu tashanno oo muxuu ahaa aynu ka fikirna sidii musiibadaasi haddiiba ayna soo gaarta aynu u maarayn lahaynoo maskaxda laga shaqaysiiyo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana toddobaadkan marti noogu ah aqoon-yahan sare maxamed cabdiqaadir daawud istanza waxaanu kusoo qaadanay muhiimadda ay lahayd isku tashiga iyo isku xidhnaanta dadkii hore ee soomaaliyeed iyo kuwa haatani jooga wuxuuna talooyin badan ku bixiyey inay dadku iscaawiyaan xilliyada adag intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
mahadsanid cabdikariin haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay qaar ka mida kooxaha waaweyn ee kubadda cagta qaaradda yurub ayaa ku tartamaya saxiixa ciyaartoyga qadka dhexe ee xulka faransiiska corentin toliso kaas oo ka tirsan kooxda bayer munich ee ka dhisan dalka jarmalka kooxaha arsenal manchester united atlatico madrid iyo napoli ayaa dadaal ugu jira inay helaan adeega toliso oo bayer munich kaga soo biiray kooxda olombic leon ee dalka faransiiska sanadkii kii tababaraha kooxda bayer munich hannes flink ayaa kursiga kayd ka dhigay toliso oo ka mid ahaa xidigihii xulka faransiiska labaatan sannadood kadib u suurageliyey inuu ku guulaysto koobkii adduunka oo ay ugu dambeysay sanadkii jirka oo aan la dhacsanayn inuu kursiga kaydka kusii jiro ayaa ka fikiraya inuu meel uun u dhaafo kooxda bayer isagoo haddaba haysta dalabaadyo dhowra toliso ayaa intii uu ku biiray kooxdiisa bayer munikh u saftay siddeed iyo lixdan ciyaarood isagoo dhaliyey afar iyo toban gool wuxuuna caawiye ka noqday labiiyo toban gool laakiin wixii ka dambeeyey markii fliig loo magacaabay shaqada tababarnimo ee bayer waxaa xiddiga garoonka lagu soo bilaabay toddoba ciyaarood oo keliya bayer munikh oo doonaysa inay garoonkeeda kusii hayso xiddigan ayaa sidoo kale la sheegayaa inay dhagaysan doonto haddii ay helaan dalabaadyo ay ku qanci karaan qiimo ahaan dhinaca kale xidigii hore ee kooxda kubadda cagta barcelona iyo xulka baraasiil moriro de casiis ronaldinho ayaa hadda lagu hayaa hotel xabsi guri looga dhigay oo ku yaala magaalada asuncion ee dalka baraguay kadib markii laga soo saaray xabsigii uu muddo bil ah ku jiray ronaldinho iyo walaalkii roberto ayaa lixdii bishii marj ee lasoo dhaafay lagu xiray dalka baraguay iyagoo ku dhoofaya baasabooro baraguay oo been abuur ah waxaana la dhigay xabsi laakiin saddex iyo soddon maalmood kadib ayaa lagu sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa hal dhibic lix milyan oo dollar eedda loo haysta xidigii hore ee adduunka ronaldinho iyo walaalkii ayaa la sheegayaa inay halkeeda kasii socon doonto isagoo ku jira xabsi guri looga dhigay hotelka balmaroga lamana oga ilaa iyo inta ay qaadan doonto dhinaca iyo dalka sbainna kooxda sevilla ee kubadda cagta ayaa bartilmaameed ka dhigatay ciyaaryahan hector balarin oo daafaca midig oga ciyaara kooxda arsenaal balarin oo sanadkii kii ku biiray arsenaal ayaa u saftay ciyaarood oo ah dhammaan tartamada ay kooxdiisa ka qayb gashay laakiin xidiga reer cataluunia ayaa markii dambe kursiga kaydka daris la noqday tan iyo markii uu kooxdaasi ka tegay tababare arsen wenger kooxda sevilla oo waayadan ka liidatay daafaca midig ayaa hadda xal u aragta in xidiga jirka ah ay dib ugu soo celiso horyaalka laliiga iyagoo doonaya inay ku xoojiyaan safkooda daafac inkastoo iyagana laga yaabo in dhankooda uu ka farabaxsado daafaca ay ku dhaartaan ee diego carlos oo liverpool ay lug iyo fardaba ku raadinayso sidoo kale balerin ayaa waxaa doonaya kooxaha inter milan iyo atletico madrid oo loolan adag la geli doona kooxda zavilla oo horkacaysa dadaalada loogu jiro saxiixiisa balerin oo qandaraaska uu kula jiro arsenal uu dhacayo sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa kooxaha doonaya waxa ay ku qasbanaan doonaan inay fuliyaan shuruudo adag oo arsenal ay kala hor iman doonto wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dhaantada ah yarta dheerey waxaa ku luuqeynaya cali dhaanto
degeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa cashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamed shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo